Evans on the Soul Lounge Spotlight.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina lix iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay ka tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada kubadda cagta ciyaarta ee magaalada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe kubadda cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar yaraanteeda ilaa hadda aan aan jiro toban iyo lix sano aan ciyaaraayay kubadda cagta hubigii ahayd markii aan yaraay mar walbana waa laigu soo waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dhallinyarada magaalada boorame oo ka sameeya halkaasi xarun lagu dayactiro kutubka qur-aanka kariimka heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid ah muuqa quruxdana mar waxaan idhi ma dhirto may subax maydhow ubax midabliya ma ka bixisaa murtideedana mar waxaan idhi ciyaarhii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dalka nigeria madaxweynaha dalkaasi moxamed buhaari ayaa axaddii toddobaadkan ku dhawaaqay baaq uu ugu magacdaray nabadda nigeria halkaasi oo madaxda dhibaato xooggan ay ka haysato inay soo afjaraan biliiqo xooggan oo laba isbuuc socotay oo ka dhalatay wadankaasi ugu caansan afrika dibadbaxyo ka bilowday markii hore madaxda dalkaasi gaar ahaan madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu taageersan yahay in wax kabedel lagu sameeyo cadaaladda magaalada legos isagoo sidoo kaleetana tilmaamay in dibadbaxayaal si nabadgelyo ah ku banaanbaxaya ee la dila ay tahay in la ogaado lalana xisaabtamo ciddii ka dambeysay ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka dadka shacabka ah waxaana rabshadaha ay sii xoogeysteen markii guryo iyo goobo ganacsi la bililoqaystay oo qaarkood dab la qabadsiiyey war qoraale oo kasoo baxay madaxtooyada dalkaasi ayaa dhinacyada loogu baaqay inay ilaaliyaan walaaltinimada iyo nabadgelyada islamarkaasina dibadbaxyadooda ay kusoo koobaan hab nabadgelyo ah
xabad joojin ayaa isniinta maanta ah ka dhaqan gashay gobolka nagorno karabakh oo tan iyo dhammaadkii bishii hore ay ku dagaalamayeen dalalka azerbaijaan iyo armeniya xabad joojinta oo ah mid kumeel gaar ah hadafkeeduna yahay arrimo dhanka bini'aadanimada ah ayaa waxaa xalay ku dhawaaqday dowladda maraykanka qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay ayuu madaxweyne donald trump ugu hamaliyeeyey ra-iisul wasaaraha armeniya nikhal bashinyan iyo madaxweynaha azerbaijaan ilham caliyef oo labaduba aqbalay dhexdhexaadinta maraykanka ee ah in la dhaqangeliyo xabad joojinta kudhawaaqistaasi ayaa timid saacado kadib markii uu xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo uu kulamo isxigxigay oo kala gaargaar ahaa uu washington kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda armeniya iyo azerbaijaan dhexdhexaadinta maraykanka ee dagaalka azerbaijaan iyo armeniya ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii uu ruushka laba jeer ku guuldaraystay inuu xabad joojin kala dhex dhigo dhinacyada dagaalamaya dagaalka nagorno karabakh ayaa bilowday toddobiiyo labaatankii sebtembar waxaana uu salka ku hayaa lahaanshaha gobolka nagorno karabakh oo sharci ahaan ka tirsan dalka azerbaijaan balse ay degan yihiin dad ka soo jeeda armeniya colaadda gobolkaas ayaa soo bilaabatay sanadka kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii tan iyo markaasi waxaa ku dhintay dad ka badan soddon kun oo qof warkii dunida ayaa dhegaysateen halkaad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilowna ee magaalo xeebeedka taariikhiga ah ee warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxay dhowaanahan safka hore uga jirtay deegaanada kulaala xeebaha badweynta hindiya ee ay dhallinyarada u dalxiiska tagaan dhallinyarada ayaa xeebta ku ciyaara kubadda cagta taasoo keentay in xiisaha kubadda cagta ee magaalada uu sare u kacay hase yeeshee dhallinyarada ayaa hadda codsanaya in loo dhiso garoon kubadda cagta ah warbixintan waxaa warshaq ka soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle oo dhowaan halkaasi booqday
halkan waa qaybta warshib waxay kulmisay dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta waana meesha keliya ku ciyaaraan kubadda cagta maalmaha fasaxa ay leeyihiin inkastoo dhallinyaradan ay jecel yihiin kubadda cagta haddana ma haystaan garoomo ay ku soo bandhigaan xirfadahooda wanaagsan kubad cagta waxaan soo bilaabay anigoo yar yaraanteeda ilaa hadda aan aan jiro toban iyo lix sano aan ciyaaraaye kubad cagta hubigay ahayd markii aan yaraaye mar walbana waa laygu soo waalidiintiin ma iisii didi jirin inaa kubad cagta ciyaaro marka kubad cagta si saacidan marka xaggee ku ciyaartaan dhallinyaradeena dhallinyaradeena xeebta inta badan xeebta maalmaha shanta maalinka dhiskoolaala jiraa maalmaha khamiistii jimcaha iyo markay badda galab isku bedesho
waxaa laga sheegaa garoon ma haysaninoo meesha ku ciyaartaan marka garoon mu baahneedeen yaa haa garoon waa u baahannahay Ee, garoon oo marka aan- ee, xeebta mar waxaa waaye isbuuc isbuuc isbuucan galab waa isbuucan hirtu waaye isbuuca galabta dileefa ee isbuuca kale mm, adun kubad cayaarana arkay Mm.
sababtoo ah biyihii haatay Ah.
saalax maxamed culyaan oo ka mid ah dhallinyarada warshiq ayaa u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a in garoon la-aanta darteed ay ku heshiiyeen khaarjijab dhexdooda ah wallaahi waxaa loogu ciyaaraa si xamaasadaysan waxaa laysu balansadaa xaafadka xaafad marna marna koox kooxaa laysu balansadaa inta tiimamka een, meesha ka dhisan aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin in walo- walow een, markii inta aan imaadno xeebta aynan ahayn meel shabaq la suuri karo ee doodaha ugu badan ay ka dhalan karaan een, goolka haddii laakiin garoon aan haysan lahayn waxaa laga yaabaa in aan shabaqyo la suro oo goolku wuxuu ku caddaanayaa markii shabaq uu ku jiro goolka inuu keliya gool u yahay laakiin marka ma inta haysato badan ee, meeqa kooxa ka dhisan halkan ilaa iyo afar kooxood ilaa iyo hal koox oo team school oo eegana shan kooxood siaad u ciyaartaan waxaa u ciyaarnaa si xamaasadaysan oo waxaa la isugu soo balansanaya xaafadaha oo marka kulankan haddii maanta lagaa badiyo waxaa lagugu sugaa een, ilaa ay be- badda ka noqoto galab haddii galab lagaa badiyo waxaa lagugu sugaa galabta kaleente haddii marka een, sidaasaa hadda u ciyaarnaa oo keliya laakiin haddii garoomo waaweyn ee degmada lahaa lahayd waxaa laga yaaba in maalin walba ee ciyaarta ee taalanti dabajoog ay ahaa lahayd baahi intee la-eg aad u qabtay inaad garoomo heshaan wallaahi baahida ugu weyn ee isboortiska een, culeyska xagga dhanka isboortiska degmada ka jira waxay tahay in garoon la'aanta ay ugu weyn tahay Een, garoomada noocyadooda kala duwan haddii aan lahayd een, een, salaxa iyo garoomada kale ee waaweynka ee kubadda cagta lagu ciyaaro waxaan rajaynayaa in aan helno baahidaas in laga daboolo axmed abuukar wuxuu ka mid yahay dhallinyarada la xirfadda wanaagsan balse wuxuu niidxumo ka muujiyey garoon la-aanta haysata dhallinyarada degmada warshiq isagoo xuseynaysa martiqaad u samayn karin saaxiibada dhigooda ee ka ciyaara deegaanada kale degmada maanta kubadda waxaan ku ciyaarnay xeb ee waana dareemaysaan ee baahida meesha ka jirta inay tahay ee garoon la-aan ee tusaale ahaan baahida degmada dhallinyaradu ay qabaan waxaa ka mid ah degmadu inaysan ee, waqti xaadirkan marti keli- martigeli ka karin ee, sida ee, mataqaanaa tartamada ee, degmooyinka gobolka ay wada ciyaarayaan ama hadday ahaan lahayd xitaa kooxaha ka dhisan degmada oo aanay haysan ee, garoon weyn oo dadku isugu imaan karaan oo usoo daawashatay karaan uusan garo- degmadu aysan macnaa aysan ka jirin oo aan jecel nahay ee, mataqaan de- dhallinyarada in laga taageero degmada warshiq waxay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga gobolka shabeellada dhexe waa deegaan naa xeebta loo dalxiisaga maalmaha fasaxa balse dhallinyarada loogu taga deegaanku iyagu ma haystaan garoomo ay ku soo bandhigaan khirfadooda wanaagsan ee kubadda cagta taa beddelkeedna dhammaan dhallinyarada warshiq waxaa kulmisa xeebta maalmaha fasaxa ay leeyihiin cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a degmada warshiq shabeellada dhexe mahadsanid cabdulqaadir haatanna dhinacii heesaha haddii aan jaleecno waxaan idiin soo qabanay heestan uu ku luuqaynayo fanaan- fanaanka guuleed zimba
muuqa quruxdale mar waxaan idhi ma dhirto maye subax maydho ubax midabliya ma ka bixisaa muuqa quruxdale mar waxaan idhi ma dhirto madhirto maya subax maydhow ubax midabliya ma ka bixisaa murtideedana mar waxaan idhi maabwan mudhayoo tiximariyo sheekh muftiyo hool ma jeertaa hool ma jeertaa murtideedana mar waxaan idhi maabwan mudhayoo tiximariyo sheekh muftiyo hool ma jeertaa hool ma jeertaa maanka deeqaye maalihiya leyliya akumiidhasada yamalyuuniyo kunka mudaniya imil xunkaa jira umur waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha imulax yahay meerkugu xidha maanka deeqaye maalihiya leyliya akumiidhasada yamalyuuniyo kunka mudaniya imil xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha imulax yahay meerkugu xidha ma la argyahay mar waxaan idhi wa tufaaxiyo midhacaanaba mise waa dahabulka midabka mar la argyahay mar waxaan idhi wa tufaaxiyo midhacaanaba mise waa dahabulka midabka mar waxaan idhi wax lamuunadii ma jooge maxaaniiriyo urcay mudan oo mar timid bada oo mar timid bada mar waxaan idhi wax lamuunadii ma jooge maxaaniiriyo urcay mudan oo mar timid bada oo mar timid bada maanka deeqaye maalihiya leyliya akumiidhasada yamalyuuniyo kunka mudaniyo imil xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha mulax yahay meerkugu xidha maanka deeqaye maalihiya leyliya akumiidhasada yamalyuuniyo kunka mudaniyo imil xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha mulax yahay meerkugu xidha maanka deeqaye maalihiya leyliya akumiidhasada yamalyuuniyo kunka mudaniyo imil xunkaa jira mar waa tahay meelga sharafliyo rabbi maamuu isumanaystay yaa mulax yahay meerkugu xidha mulax yahay meerkugu xidha
magaalada boorame waxaa koox dhalinyaro ay ka sameeyeen xarun lagu uruuriyo laguna dayactiro kutubka qur-aanka ah iyada oo halkaasi laga aruurinayo noocyada duugoobay ee kutubka warbixin arintaas ku saabsan waxaa inooga soo diray boorame wariyahayaga haashim sheekh cumar good qaar ka mida dhallinyarada magaalada boorama ayaa bilaabay dhismaha goob lagu dayactirayo laguna ururinayo kutubta qur-aanka ah ee duugooday si ay u dayactiraan una ilaaliyaan kutubtaasi qur-aanku ku qoran yahay dhallinyaradaasi oo faahfaahin ka bixinaysa sababta ku kaliftay inay goobtaasi dhismaheega bilaabaan ayaa iyagu sheegay anigoo ah jamaal yuusuf axmed gudoomiyaha xarunta dayactirka kutubta qur-aanka kariimka markaa waxaa keenay inaanu samayno goob weyn oo dowladdu bixisay in loo dhiso oo danguuda oo markaa kitaabka qur-aanka kariimku iska leeyahay waa markii aanu aragnay in kitaabka qur-aankii uu ku dhex jiro gidaafadaha iyo khashinka iyo gooba aan munaasib ku ahayn sida markaa videogaad ku arki doontaan Een, kitaabkii qur-aankii oo waxaanu aragnay een, ay saxara ku taalo aan gacanteeda runtii qaarkood kaga soo marka waxa weeyaan een, kaga soo qa- jarnay Een, taasi waxay keentay marka inaan bulshada cid kastoo caqligeegu shaqaynayso oo marka ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka jecel inaanu u bandhigno waxaan runtii markiiba jawaabta soo bixiyey si markaa ay u soo arkaan amase u yimaadaan walaaliheen annagoo taagan goobta oo markaa dhismuhu ka bilaabmayo insha allahu tacaala maalmaha soo socda haddii ilaahay qadaro iyadoo markaa ay sida videoga idinka muuqata ay tahay meel weyn u baahan markaa waxa weeyaan dakhli markaa badan u baahan si markaa ay u dhammaystiranto loogana soo baxo markaa kirooyinka hadda ay ku jirto xarunta dayactirka kitaabka qur-aanka kariimku runtii waxaana mar walba muhima qof kastaoo muslim inuu isagu isxaqaamo si markaa ilahi subxana wa taala kitaabkiisa aynuga badbaadino khashinka iyo gidaafadaha uu galayo innagana markaa runtii ay noogu noqoto shafaacadii tilmaamay nebigu caleyh salaatu wasalaam inuu inoo shafaaco qaado kitaabka qur-aankii waxaa leeyahy nebigu caleyh salaatu wasalaam sadaqada xataa ummadihiina iyo dadkiina xanuunsanaya ku daweeyu leh nebigu caleyh salaatu wasalaam si markaa looga wada qayb qaato haddii aan u soo noqda marka waxa weeyaan wasiirka xaruntaasi weyn oo loogu talagalay inay ka dhismaan guryo badan oo kitaabka qur-aanka qaybtii markaa hadday tahay lagu soo ururinayey hadday tahay qaybtii markaa lagu sameynayey lagu dayactirayey hadday tahay markaa qaybtii kale ee markaa waxa weeyaan moofadii hadday tahay wakhti xaadirna runtii aan rajeyno insha allahu tacaala inaan deg deg aynu u bilowno hawshaasi maalmaha soo socda biidni illah howsha ay dhallinyaradani bilaabeen waxaa soo dhoweeyey qaar ka mida dadweynaha magaalada booramo oo iskugu jira siyaasiyiin xiriir ka soo qabtay somalilan sida wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha cali xaamud jibriil oo isagu sheegay inay dhallinyaradani ka taageeri doonaan dhismaha goobtani walaalkeynaa meeshan dhismaheedu dhismo ballaaran buu u baahan yahay waxaanu ballan qaadaynaa insha allah inaanu dhaqaale dhismahan hadday noqoto xoog iyo hadday noqoto dhaqaalo lagu dhiso iyo hadday noqoto waxaan dad ka qaadno intaba diyaar baanunanaha waan idin caawinaynaa waxna waxa weeye wax xagga ilaahay miisaanka xagga xasanaadka ilaahay inoogu dari doono oo waajibna wada saaran ku adigu ku saaran maaha idinku waxaadnu dheertihiin shaqadan wakhti baad siiseenoo waad nagaga wanaagsan tihiin oo aad hagaajiseen oo aad wakhtigiinni iyo aad u hurteen marka waxaweye taa aad u hurteen intaad samayseen baan idinku ixtiraaminaa liwesh lilaah oo ilaahay inuu miisaanka xasanaadka idinku diro annaguna wixii aanu ka qayb qaadan karno ee tamartayada ah iyo ummadda aan u bandhigi doonnaba ayaanu idinla agjoognaa ilaa ay xaruntaasi ka dhammaanayso maaha uun dhismaha koowaad inaan hal mar idinka caawino laydinkaga tago ilaa intay meeshaasi dhammaanayso mar kasta waan ag taaganayna haddaad noqotona raaca waxaan keena kan ka soo qaada nala hagaajiya waa wax xagga ilaahay aynu wada shaqaysano ummad islaamaan nahay waxaanu intaa wada samaynaynaa inaynu kitaabka qur-aanka meesha loo dhisayo aynu ka wada qayb qaadano
kayse nuuro isaguo ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadanaysa hawsha goobtan lagu ururinayo kutubta qur-aanka kariimka ee ku dayacan goobaha magaalada ayaa xusay in hawshani ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in laga qayb qaato
koley anu silan filaanaad maanta meesha ku imid waana shay aad iyo aad muhiima dadka waxyaaba fara badan baa lagu yeedhaa waa shaygii ugu khayrka badnaaye macnaha aan arko dee dad khayr ka shaqaynayo kutubtii ilaah intay soo qaadaan dayactiraya inteenna kalena wixii dhisma iyo wixii kale loo baahan yahay wixii aanu ka qaban karno macnaha waan ka qaban doonaa magaaladuna way ballaaran tahay magaalada waxaa jooga intaasoo kun baaxmishtar baa jooga dhalinyar baa joogta marka insha allah waxaan jecelnahay fariintaas inay dhammaantood gaadho oo meeshaas laga wada qayb qaato goobtan ayaa noqonaysa goobtii ugu horreysay ee loo asteeyo in loo dhiso dayactirka iyo ilaalinta iyo dhowrista kitaabka qur-aanka kariimkaa ee laga dhiso magaalada boorame haashim sheekh cumar good v o a boorame haatanna waa kan cabdulqaadir samakaab iyo xubintii ciyaaraha
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi horyaalka ingiriiska haddii aan ku horraysiinana kooxda everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday xil ciyaareedka labakuniyolabaatanlabakunyokoobyolabaatanka kooxda everton oo hogaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda southampton waxaana looga adkaaday laba gool iyo waxba taas oo la micno ah in hadda hogaanka kooxda everton aysan keli ku ahayn oo kooxda liverpool ay isku dhibco noqdeen walow farqiga goolasha ay weli ku hogaaminayaan kooxda liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda shevil united maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhexeeyey iyaga iyo kooxda everton oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan walow labadii kulan ee u dambeeyey ay midna barbaro gashay midna laga adkaaday kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha wolverhampton wanderers iyo newcastle united ay barbaraha halka gool iyo halka gool ku kala baxeen ciyaartii u dambeysay xalay ee wakhti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha arsenal iyo leicester city waxaana hal gool iyo waxba ku badisay kooxda leicester tababare arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda leicester city waxaana ay kusii kordhinaysaa cadaadiska kaga imanaya maamulka kooxda arsenaal kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya braton albion iyo westbrom albion iyo sidoo kale banley oo la ciyaari doonta kooxda tottenham kooxda tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbaro saddex iyo saddex a la soo gashay kooxda westerham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee banley iyadoo rajaynaysa inay dib ugu soo laabtaan waddada guusha dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalkaasi la liiga ayaa la ciyaaray kooxda real vilodolid ee kubadda cagtana waxaa laba eber uga badisay kooxda deportivo alves oo u soo martisay gatiis iyo villareal oo wada ciyaarina barbaro eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen kooxda garanadana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda gataaf oo garoonkooda ay ku booqdeen real sociedadna waxa ay afar iyo hal uga badiyeen kooxda kale ee huwaska hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi la liiga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa waxaana u dhexeeya kooxaha levante iyo saltavigo dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda kalyari ayaa waxa ay afar iyo laba uga badisay kooxda karatona nabolina waxa ay labii hal uga badiyeen kooxda banaveto oo garoonkooda ay ku booqdeen barmakalshio waxa ay barbaro laba-iyo laba isla dhaaf waayeen kooxda sbeza fiorentinana waxa ay saddex iyo laba uga badisay kooxda udinesa yuventus oo horyaalka iska yeelatay waayadanna waxaa taaka u dhigtay kooxda halas verona oo barbaro hal iyo hala ay isla dhaaf waayeen hal kulan oo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha ac milan iyo roma kulankan ayaana ah kulanka ugu adag toddobaadka seraaga kooxda ac milan oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan ayaa hal dhibici ku hogaaminaysa horyaalka seraaga iyagoo urursaday afartii ciyaarood oo ay soo ciyaareen labaiyo toban dhibcood kooxda napoli ayaa kusoo xigta oo leh koob iyo toban dhibcood haddii ac milan ay caawa ka badiyaan kooxda romana waxa ay sii dheeraysan doonaan hogaanka horyaalka seraaga ee kubadda cagta iyagoo ku qaban doona farqi afar dhibcood ah kooxda yuventus oo sannadihii dambe gacan bira ku qabatay horyaalka seraaga ayaa ku jirta kaalinta shanaad iyagoo urursaday sagaal dhibcood wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatanna aan ku laabanay dhinacii kaalimaha heesaha nala dhagaysta codadka hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse
soo dadaaldeeq daymaankeeya soo dadaali daryeel adigaa suay suday dushayda ducaysantayday dookhaa ku raaco sidii dayaxaanku daawanay sidii dayaxaanku daawanay daryeel adigaa suay suday dushayda ducaysantayday dookhaa ku raaco sidii dayaxaanku daawanay sidii dayaxaanku daawanay soo dadaal soo dadaal deeq daymaankeeya soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeq daymaankeeya soo dadaali
heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
soo dadaal soo dadaal deeq daymaankeeya soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeq daymaankeeya soo dadaali jacayl dahabaaho gara diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniya dunida gaadha macaan dalkeniya dunida gaadha jacayl dahabaaho gara diiwaanka taariikhda dambana duruusa reeba oo dalkeniya dunida gaadha odan dalkeniya dunida gaadha soo dadaal soo dadaal deeq diimaankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeq diimaankee soo dadaali soo dadaal soo dadaal deeq diimaankee soo dadaali